halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa a uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efemiyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniina bisha oogostna waa toddoba sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka soo jeedin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
kaasi waxa uu ahaa mark dayton guddoomiyaha gobolka minnesota oo ka warramaya weerarkii lagu qaada masaajid ku yaala gobolkaasi warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah soo jeedinta qorshaha dib u habaynta iyo weliba sida uu u taabanayo soomaalida dalkan iman jirtay
walwalka ay dhibanayaashii rabshadihii doorashadii hore ee kenya ay ka qabaan in rabshado kale ay dhici karaan kadib marka ay codkooda dhiibtaan berri oo talaado ah ciyaari iyo weliba qodobo kale ayaan idinku haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
shiinaha ayaa ku cadaadiyey kuuriyada waqooyi axaddii in ay haqiso tijaabadeeda waa tijaabada gantaalkeeda balistiga iyo weliba kuwa nukliyeerka ah iyagoo u sheegay in xukuumadda pyonyan aysan isku taagtaagin bulshada caalamka ee rajada wanaagsan qabta wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wan yi ayaa si cad u taageeray go-aankii qaramada midoobey ee cunaqabataynta ku saartay shiinaha waxaanay taasi fariin cad oo digniinahay bejiin ugu dirtay dhigooda kuuriyada waqooyi riyong oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi oo ay ka wada qayb galayaan shirka wadamada koonfur asia ee wasiirada arrimaha dibaddu ay ku leeyihiin manila maraykanka ayaa si taxadar leh usoo dhoweeyey jahada cusub ee shiinaha ay ku taageereen cunaqabataynta ka dhanka kuuriyada waqooyi waxaase uu sheegay in maraykanka ay si taxadar leh oo dhow ula socdaan sida uu shiinuhu u fuliyey ganaaxa lagu doonayo in lagu jaro kuuriyada waqooyi halka bilyan ee dollar ee sanadkiiba ay ku xoojiso barnaamijyadeeda gantaalaha iyo weliba nukliyeerka mas-uuliyiinta dalka nigeria ayaa sheegay in koob iyo toban qof ay dhinteen halka siddeed iyo toban kalena uu soo gaadhay dhaawac xoogani kadib markii weerar lagu qaaday kiniisad ku taalla koonfur bari dalkaasi goobjoogayaal ayaa markiiba sheegay in weerarka ay fuliyeen ugu yaraan laba qof oo hubaysan balse gabra umar oo ah taliyaha booliska ee gobolka ambar ayaa sheegay in uu weerarkan geystay hal qof oo hubaysani guddoomiyaha gobolka ambra wayli umbiano ayaa sheegay in uu weerarku salku ku haya khilaaf u dhexeeya bulshada deegaanka oo ku noolaan jiray bannaanka dalkaasi qaybta koonfur bari ee dalkaasi nigeria oo ah dada kiristaana ayaa weerarada kiniisaduhu ay yihiin qaar ku yar ilaa haddana ma cid sheegatay ma jirto weerarkani balse booliiska ayaa sheegay inaanay aaminsanayn in kooxda boko xaram ay ka dambeeyaan subax wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa toddobaadkii hore soo dhoweeyey qorshe dibu habeyn loogu samaynayo soo galootiga dalkan qorshahan ayaa waxaa soo bandhigay tom cotton oo ah senator laga soo doorto gobolka arkansas iyo david bredo oo isna laga soo doorto gobolka georgia labadan mudane ayaa ka soo jeeday xisbiga jamhuuriga haddaba qorshahaasi saamaynta uu ku yeelanayo soo galootiga gaar ahaan soomaalida waxa ay falastiin axmed iimaan ka waraysatay aadan bataar oo ah madaxa xarunta ka shaqay arrimaha sogolootiga oo ku taalla gobolka utah ee dalkan maraykanka
waxaan la soconaa sida oo markii uu xukunka qabsaday madaxweyne donald trump in uu waxyaabo badan uu rabo inuu wax ka bedelo waddanka dalka khaasatan arrimaha qaxootiga iyo immigrationka ta qaxootiga waxaan aragnay in ilaa supreme court laisla gaaray oo weli bisha octoobar hadduu ilaah yihahdo supreme courtiga ay go-aan ka gaari doonto tan arrimaha qaxootiga ah hadda laba senator oo ii sheeg republican ah ayaa waxay soo bandhigeen qorshe ay ku damacsan yihiin inay aada wax uga bedelaan immigrationka oo waddankan oo aan waxba laga bedelin muddo ii sheeg aada sanooyin badan ah marka proposalka ay soo jeediyeen ama qorshaha ay soo jeediyeen oo madaxweynahana uu support gareeyey wuxuu yahay in qof kasta oo maraykanka imaanayo in lagu xujayn doono inay luqadda ingiriiska yaqaanaan xirfadna ay leeyihiin oo ay shaqayn karaan oo markay wadankan ay yimaadaan marka soomaalida wuxuu u taaban doonaa in qof walba oo soomaali ah oo rabo inuu wadankan yimaado ama ha ku yimaado dhinaca iisheeg badanaa wuxuu saameyn doonaa dadka immigrantska ahaan ku imaan doona qaxootiga ma saameyn doono immigrantska waxa weeya dadka qaraabadooda ama familkooda halkan maraykanka ay joogaan oo visa u dalbada reer iisheeg ama xas ama walaal ama hooyo ama aabo ama iisheeg visooyinka loo yaqaano family based petition qof kasta oo ku imaanaya hadha waxaa la weydiin doonaa inay luqada yaqaanaan ayna xirfad leeyihiin inay wadanka ku shaqeeyaan marka sida aynu la soconno dadkeena badidooda luqada ma yaqaanaan xirfadana ma lahan marka waxaa laga yaabaa in visooyinkooda loo diido marka runtii aad ayuu saameyn weyn ugu yeelan doonaa marka rajo intee la egaa laga qabaa in sharcigaasoo kale uu meel maro marka aad fiiriso dadka uu taabanayo sida uu shaqada iyo u taabanayo kale wax soo saarka dalka ma jirtaa waxyaabo idin muujinaya idinka gaar ahaan dadkiina ka shaqeeya arrimaha qaxootiga oo kale in sharcigaasi aanu gudbi doonin
wallahi sida hadda ay usoo bandhigeen labadan senator madaxweynahana uu yiri waan support garayn doonaa uma malaynayo sharcigan in uu uu baasgareyn doono ama uu ka gudbi doono baarlamaanka sababtoo ah wadanka maraykanka sida aad la socotid waxaa jiro businessyo aad iyo aad u tiro badan oo mar walba rabo iyo ganacsiyo oo aad iyo aad ugu baahan iisheeg shaqaalaha oo iisheeg ayaga ma kala jeclo shaqaalaha inay luqada yaqaanaan iyo in kaleeto iisheeg marka aad ayuu saameyn ugu yeelan doonaa ganacsiga wadankan marka dadka ganacsatada ah iyo businessyada ama ganacsadayaasha oo dhan way kasoo horjeedaan proposalkan ama iisheeg immigrationkan oo lasoo bandhigay hadda labada labada xisbina xisbiga republicaanka iyo kan dimuqraadiga labadabana way kasoo horjeesteen marka uma malayn doono in inuu in uu ka gudbi doono baarlamaanka sharcigan ay soo bandhigeen labadan senator dhinaca kale waxaa jirta in horey ay u jireen culeysyo kale oo ahaa dadka imaan kara dalkan oo kale oo inkastoo aanay weli maxkamadda sare go-aan ka gaarin ka hay-ad ahaan dadkii aad adeegyada u fidin jirteen iyo dadkii kale wadankan imaan jiray maxaa iska bedelay gaar ahaan soomaalida
maxkamadda sare go-aankeeda ugu dambeeyey waxay ku yira waxay ku ogolaadeen qeyb ka mid ah arrintii madaxweynaha executive order wixii loo yaqaanay ama sharcigii madaxweynaha uu soo saaray uu yiri uu ku xadidayo qaxootiga waddankan soo galayo marka maxkamadda sare waxay tiri qof alla qofkii famil leh uu halka famil halkan u joogo maraykanka way imaan karaan marka dadka qaxootiga oo soomaalida ah oo xerooyinka ku jira ama ama visooyinka loo diray marba hadday leeyihiin famil ama familkaas ha noqdo waalid walaal adeer xaas ayeeyo awoowe intaasoo dhan waa loo ogolyahay inay yimaadaan aslonkas qofkaas uu leeyahay qof oo qaraabo ah oo maraykankan u joogo laakiin qofkii aanan qof famil ah u joogin maraykanka looma ogolaan doono inuu yimaado waana wax iska iska temporary ah oo ilaa iyo octoober octoober wixii ka dambeeyo maxkamadda sare ayaa go-aan ka gaari doonta mar labaad marka hadda waa wax iska iska kooban hadda bishii aan soo dhaafnay july iyo bishaan agost qaxooti badan oo imaan lahaa ayaa falaydadooda la kansalay oon imaan doonin marka saameyn weyn ayuu runtii ku yeeshay soomaalida wadanka imaaneysa qaxooti ahaan ku imaaneysa maadaama badidooda aysan qaraab halkaa u joogin
dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa aadan bataar oo ah madaxa xarun ka shaqaysa arrimaha sagolotiga oo ku taala gobolka utah ee dalkan maraykanka waxa uu warramayay waryahayaga falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaa soo kordhaya dadka ka soo socda qaybo kala duwan oo bulshada oo dareenkooda la wadaagaya bulshada muslimka ee ku dhaqan magaalada bloomington ee gobolka minnesota kadib markii maalintii sabtida bom lagu tuuray masaajidka daarul faaruuq oo magaaladaasi ku yaala gudoomiyaha gobolka minnesota ayaa ururnimadii axaddii shalay booqday goobta qaraxa uu ka dhacay iyadoo booqashadiisa ay ku wehelinayeen qaar ka mid a hogaamiyaasha kale ee gobolka laga soo doorto haddaba booqashadan iyo saameynta uu dadka ku yeeshay waxaa warbixintan ku eegaya cabdixakiin maxamuud sharwac gudoomiyaha gobolka minnesota mark dayton xildhibaanka gobolka minnesota u matela aqalka koongareska maraykanka kate elson ilhaan cumar oo ka mid ah golaha wakiilada ee gobolka minnesota iyo weliba mas-uuliyiin kale ayaa booqday masaajidka daarul faaruuq oo maalintii sabtida qarax lagu weeraray mas-uuliyiintan ayaa cambaareeyey weerarka qaraxa lagu qaaday masaajidka gudoomiyaha gobolka minnesota mark dayton ayaa weerarkan lagu qaaday masaajidka ku tilmaamay fal argagixisanimo waxa uu ahaa fal argagixisanimo waxa uu ahaa fal dembiyeed argagixisanimo oo ka dhan ah imaamka masaajidka waxa ilaahay mahadiya imaamku xafiiskiisa maaanu joogin sida muuqatana qofka weerarka geystay uu bartilmaameedsanayey burburka iyo dhaawaca uu masaajidkan xurmada leh u geystayna ma aha wax la qiyaasi karo amaba la cafin karo dhayton ayaa sida oo kale sheegay in wadajirka iyo wada noolaanshaha dadka minnesota aanu hor istaagi karin waxna u dhimi karin qofna caybuu ka buuxo sababto ah minnesota midba midkeenna kale waa uu ogol yahay waa aynu istaageernaa waa aynu isqadarinaa waa aynu wada nool nahay waa aynu wada shaqaynaa waana aynu wada guulaysanaynaa umana oggolaan karno qof cuno inuu inaga leexiyo waxaasoo dhan xildhibaanka gobolka minnesota ugu jira golaha wakiilada koongareska maraykanka kate ilson ayaa sheegay in bulshada masaajidka daarul faaruuq ay ka mid yihiin bulshooyinka ku dhaqan magaalada bulington arrintanna waxaan u aragnaa buu yidhi fursad wanaagsan oo si heer sare ah loogu gaari karo dadka dariska la ah masaajidka bulshadana la isugu soo dhowayn karo xildhibaan keith ayaa carabka ku dhuftay inuu aad ugu farxay markii uu masaajidka agagaarkiisa ku arkay bulshada aan muslimka ahayn oo watay boorarh lagu sawiray waddanyaal kalgacal muujinaya oo taageeraya muslimiinta dareenka noocan ahi ma jiro dariiqa ka wanaagsan oo lagu cambaareeyo qofka bamka ku tuuray masaajidkan gurigan wax lagu caabudo oo aan ka ahayn in looga falceliyo jacayl naxariis iyo wadajir taasina waa dariiqa ugu wanaagsan ee lagu odhanayo maya waxa uu bamkani u taagnaa mas-uuliyiinta warbaahinta kula hadlay bannaanka masaajidka daarul faaruuq waxaa ka mid ahayd ilhaan cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada gobolka minnesota islamarkaana ah qofkii ugu horreeyey ee muslin ah ee loo doorto aqalka sharci dejinta gobolka ilhaan ayaa sheegtay in qofka weerarka geystay ay ujeeddadiisu ahayd inuu waxyeeleeyo muslimiinta masaajidka ku tukanayay si uu abuuro cabsi iyo kala qaybin bulshada dhexdeeda
qof walba oo halkan jooga wuxuu tusayaa midnimo waxaan uga mahadnaqayaa qof kasta inuu si dhaqsiyo ah u soo falceliyey si uu taageero u siiyo bulshada ay saamayntu ka soo gaartay masaajidkan
muslimiinta gobolka minnesota ayaa ballan qaaday inay lacag abaalmarina siinayaan ciddii soo sheegta qofkii qaraxa ku weeraray masaajidkan sida uu warbaahinta u sheegay imaam asad samaan oo ka tirsan hay-adda isutagga muslimiinta maraykanka ee magacooda loo soo gaabiyo maas koox lixa oo ka socda ururo kala duwan ayaa ku yaboohay abaalmarin afar iyo labaatan kun oo dollar ah macluumaadka la xidhiidha xadhigga iyo bixinta xogta caddaynaysa kuwa fuliyey falkan geesta kale hodan xasan waxa ay ka mid tahay waalidiinta carruurtooda ay wax ku baranayeen xaruntan daarul faaruuq hodan xasan ayaa waxay iga warrantay sida ay waalid ahaan u dareemayso in weerarkan uu ka dhacay xaruntii ay u diri jirtay carruurteeda iyadoo tilmaantay inay tahay walbahaar soo kordhay kulley hadda weli laguma noqonin meesha weli laguma noqonin shalay oo dhanna de booliiskii f b i da iyo ammaan ammaan sugiddaa ku wareegsanaa maantana yani waalidiintaa shir ku lahaa laakiin wallahi kulley way adkaanaysaa walba waalid ahaan yani arrin waxa weeyaan walbahaar bad yani ilmahaagii misagoo nabadu meesha kasoo bixi doona waxbaa ku dhici doona inkastoo ma yani waxyaalahan mataqaana nacaybka islaamnimadu ay waayadan sii badanayeen oo taasi laftirkeeda walbahaar joogta uu yahay haddana meeshii wax lagu baran carruurta wax ku baranayeen markii qarax lala beegsada yani uma maleynaya maanta inuu jiro waalid waalidiintaas ka mid ah oo hadda dareemaya inay mataqaanaa safe yihiin ama ay ay ay ilmahoodu nabad yihiin qof walba walbahaar ku taagan arrin aada ugu taaganoo
booqashada guddoomiyaha gobolka minnesota ayaa noqonaysa tii ugu dambaysay ee dadweyne kala duwan oo aan muslimiin ahayn islamarkaana ay mas-uuliyiin sarsare ka mid yihiin ay ku soo booqdaan islamarkaana dareenkooga la wadaagaan haddaba kalsooni intee leeg ayay siisay waalidka carruurtooda ay goobtan wax ku baran jireen booqashooyinkani hodan xasan ayaa mar kale ka warramaysa wallaahi arrintaasi waa waa horteeda dhibaato walboo dhacda waxaa kasoo baxda fursad ay dadku isugu soo dhowaadaan dhibaatadani waa dhibaato you know fal xun buu ahaa inkastoo qofna ku dhimanin qofna ku dhaawacmin laakiin dadka reer minnesota ah intooda badani waxay noo muujiyeen ah, wanaag fara badan waxay noo muujiyeen inay nala tiiraanyoonayaan inayna garab istaagayaan n dadkii wadanka haystay sidaad adigu ka n sheegtayba yacni governorkii iyo lieutenant governorkii governorkii wa- magaalada haystay iyo qofkii ku xigay n congresskii representativeskii n markii dadkii oo dhan kusoo garab istaagaan ay ku dhahaan waxa dhibka kugu dhacay annaguna wuu nagu dhacay waan kula murugeysannahay taasi waxay kutusaysaa yacni inay waxaan falxun- falxun oo- oo- oo mataqaanaa ajenda gooniya wata uu sameeye aysan ahayn yacni nacayb dadku ka wada siman yahoo muslimiinta la wada necab yahay marka taasina iyo didiilo cusub iyo rajo cusub bay dadka gelinaysaa in dad badan ayna ay ay mataqaanaa na garab taagan yihiin cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi suukaaya soo duway
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba waa idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka haatanna dalka kenya gobolka rift valley ee dalka kenya waxa uu xudun u ahaa rabshadihii doorashada kenya ee sanadkii laba kun iyo toddoba ilaa laba kun iyo sideed waxaa weli ka jira waxoogaa walaaca soo koraya oo ku aadan doorashada sanadkan dadka deegaanka ayaa qabtay kulamo dhalinyaro iyo weliba duco ay kiniisadaha ku qabteen si loogu xusuusto dadkii ku dhibaatoobay rabshadihii laba kun iyo sideeda ka dhacay kiniisadda kiamba sida uu ku soo warramaya wariyaha v o eda maxamed yuusuf oo ku sugan eldoret dalka kenya waxaana inoo soo koobayaa ama waxaa warbixintan inoo soo koobaysaa wariyahayaga falastiin axmed iimaan
dad cibaadaysanayay ayaa ku heesayay kuna ducaysanaya kiniisadda kiamba ee ku taalla eldoret gobolka rift valley ee kenya halkaas ayayna ahayd meeshii rag iyo dumar ka soo jeeda qowmiyadda kikuyada ee madaxweynaha dalka hadda xilka hayaahi uu ka soo jeedo ay ku eryadeen wiilal hubaysan oo ka soo jeeda qowmiyadda kalaanjiinka ee musharaxa raila odinga iyagoo weeraray guryahoodii rabshadahaasi ayaa gaaray kiniisadda halkaasoo caruur dumar iyo ragba lagu gubay david irungo oo markaasi sideed jir uun ahaa ayaa ka mida dadka ka soo badbaaday dhacdadaasi when we were in the church they ordered for us to get outside and me i was with my mother and my sister and when we got outside we were scared because we thought it was death calling us but kiniisadda dhexdeeda waxay nagu amreen inaannu dibadda u baxno waxaan la socday hooyaday walaashay markii aannu bannaanka u soo baxnay waannu cabsannay waxaananu dareennay in dhimashadu ay noo yeedhayso markii aynu fiirinnay aad bay runtii u hubaysnaayeen aad baan ugu faraxsanaa inaan dibadda imi waayo nolol ayaan ku yimi waxa keliya oo ay oggolaadeen inay dibadda u soo baxaan waxay ahaayeen dumarka iyo carruurta waxayse gudaha ku reebeen aabbahay ma ogid sidii uu kiniisadda uga soo baxay wuxuuse ku dhintay bannaanka kiniisadda toban sano kadib irunga waa uu og yahay sababta uu aabbihii iyo qaar badan oo dariskiisa ah ay u dhinteen in 2007 i was 8 years old and i never knew what was wa- how war was like eh, and what was going on laba kun iyo But now- toddobadii waxaan ahaa sideed jir mana ogayn waxa dagaalku uu eegyahayo wixii socdayba balse hadda waan fahansanay waxa dagaalku yahay iyo cawaaqibka ka dhalan karaba waxaa kaloon ogahay in kuwiina soo weeraray ay ahaayeen dad inoo bartilmaameedsanayay qowmiyadda aynu nahay darteed sannadkii labadii kun iyo todobada murankii ka dhashay natiijada doorashadii madaxweynenimada waxay keentay in bulshooyinku ay iska hor yimaadaan in ka badan kun qof ayaa ku dhimatay lix boqol oo kun oo qofna waa ay ku barakaceen tan iyo rabshadihii doorashadaasi kadib wax badan ayaa isbedelay labadii qabiil ee dagaalamayay ayaa heshiiyey haddana waxay taageerayaan hal musharax oo u taagan madaxtinimada waana uhuru kenyaata iyo ku-xigeenkiisa william ruto doorashada ayaa waxaa la tijaabin doonaa midnimadaasi ay gaareen labada dhinac iyadoo tartanka qowmiyadaha ku dhisan iyo siyaasaddana ay noqonayso xudunta tijaabadaasi kooxda ka hortaga xasaradaha dunida ee i c g loo soo gaabiyo ayaa ka digtay inay rabshado dhici karaan iyadoo sheegtay in degmooyin cusub oo samaysmay oo ay xukumaan saraakiil awood badan oo lasoo doortay ay markaasi sare u qaadaysa heerka tartanka moses indigo waa labaatan iyo sideed jir waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda kikuyada waxa uu ku nool yahay eldoret wuxuuna qabaa walaac la mida kan i c g now if you are now, now we are together they are up but here in the county we are not together because waannu wada jirnaa ilaa madaxweynaha balse halkan degmada ma wada jirno waayo waa in aynu raacnaa dariiqa ay doonayaan waxa ay u eg tahay in degmadeennu ay xasarad geli doonto
induuku waxaa sidoo kale uu ahaa dhibane ay waxyeella ka soo gaartay rabshadihii labadii kun iyo toddobada wuxuu ku noolaa xeryaha dadka barakacay in ka badan laba bil fareed yooga oo ka tirsan hay-adda mersy corb ayaa sheegay in siyaasiyiinta kenya ay daneeyaan awoodda iyo dhaqaalaha why the problems are of during elections time is because most communities would want to push their people in leadership. The problem that we have even in Kenya is the, the, the, the attitude of the winner takes it all. So people believe that sababta ay rabshaduhu u dhacayaan xilliga doorashada waa iyadoo inta badan bulshooyinku ay doonayaan in ay dadkooda hoggaanka dalka ku sii dhowaadaan dhibaatada kenya ka jirta waa kenyaanka oo arka in kan guulaysta uu wax walba helaya ama qaadanayo markaa dadku waxay aaminsan yihiin in mar walba qof iyaga ah oo xukunka qabtaay ay keenayso in ay iyaga helayaan oo ay galaangal u yeeshaan khayraadka dalka iyo fursadaha nolosha jackson mandago waa gobernatooraha degmada lagu magacaabo ausin giishu waxa uu leeyahay dadka sida urungu iyo indiga oo kale ah waxay heli doonaan ammaan xilliga doorashada iyo kadibba the political temperatures can rise because the competition is stiff. But I want to assure the rest of the world and, and this country that. Um, xumadda siyaasaddu waa ay kordhi kartaa waayo tartanku waa uu adag yahay balse waxaan doonayaa inaan u xaqiijiyo dunida oo dhan iyo dalkanba inaannu degma ahaan ku kalsoonnahay inaannu doorashadeenna qaban doonno talaadadan ayna u dhici doonto si nabada i c g waxay xustay in howshii dib u heshiisiinta labada qowmiyadood aysan weli soo dhammaan islamarkaana tabasho hore oo taariikhi ahi ay keentay rabshadihii doorashada ee horey uga dhacay gobolka rift valley baaqyada nabadeed ayaa soo kordhaya qaybo ka mida dalka waxaana ay dad badani rajaynayaan in kadib doorashada bishan sideedeeda ay bulshadu nabad ku wada noolaan doonto warbixintii uu inoo soo diray wariyaha v o eeda maxamed yuusuf oo ku sugan ildoreeta dalka kenya oo maalinta salaasada ah ay dadku codkooda dhiiban doonaan waxay noo soo koobaysay falastiin axmed iimaan markana waa ciyaarihii iyo waryaheena maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha waddanka faransiiska maalintii saddexaad ayaa la ciyaarayaa horyaalka dalkaasi oo jimcihii ka furmay waddanka faransiiska kulamadii layskaga hor yimidna habeenkii xalay ah waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta elilow saddex ebar kaga badisay nantes angaris labayo laba bareejaha waxay isla galeen kooxda kubadda cagta ee bakdoo maqsideenna saddexii ebar waxay ku dubatay kooxda kubadda cagta ee dion faransiiska horyaalkiisuuu soo furmay maalintii jimcaha ayaa kooxda koobka difaacanaysa ee monoko waxa ay ku guul heshay saddexii eber oo ay kaga guulaysatay kooxda kubadda cagta ee tulos waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee monoko ciyaartoydooda inta badan kuwa loogu doondoonista badan yahay ay yihiin weliba kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ay doondoonayaan ciyaaryahanada limar iyo embebe walow ilaayo hadda kooxda kubadda cagta ee monoko ay ku adkaysanayso inay ciyaartooydaasi aanay beec ahayn haatan haddii aan jaleeco dalka ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo chelsea ayaa iskaga hor yimid koobka loo yaqaano community shield oo ah koob loo dhigo labada kooxood ee kala qaada horyaalka dalkaasi iyo koobka kubadda cagta ee f e-ga loo yaqaano labadan kooxood ayaa kala ahaa labadii kooxood ee koobabkaasi kala qaaday oo chelsea horyaalka ay ku guulaysatay halka arsenaalna ay chelsea lafteeda ka qaaday koobka f e kaabka haddaba kulankii habeenkii xalay ah dhex maray labada kooxood ayaa waxa uu ku soo gabagaboobay hal iyo hal bareeja iyadoo ciyaartaasi calaamadda guduudan loo taagay ciyaaryahanka bedro rodriguez kadib markii uu faawal ku galay ciyaaryahanka khadka dhexe arsenaal uga ciyaara ee magaciisa la yidhaahdo shalka una ciyaara xulka qaranka ee switzerland ciyaaryahana bedro ayaa garoonka laga saaray waxa uuna horyaalku markuu bilowdo jimcaha kooxdiisa chelsea ka maqnaan doonaa muddo saddex kulana maadaama calaamadda guduudan ee loo taagay uu ahaa mid aan wax jaallayaalihi ka horraynin ciyaartan ayaa lagu dhaqangeliyey xeerka cusub ee wever ee ugu tala gashay in lagu meel mariyo hannaanka rigoorayaasha kaasi oo loogu yeero abba waxaana uu sharcigani dhigayaa in shanta rigoore ee labada kooxood ay kala qaadanayaan kooxda rigooraha koowaad ku horumarta maahane tan kale ay laba rigoore oo xiriira isku xigta qaadanayso sidaasi lamidana ay kooxda kale iyadana laba rigoore oo xiriira qaadanayso waxaana sidaasi ku guul heshay kooxda kubadda cagta ee arsenaal rigoorayaashii la dhigay oo afar iyo halay guusha ku raacday kadib markii ciyaaryahanada kutwa iyo alvaro murata oo ay toddobaatan milyan chelsea kala soo baxday ay rigoorayaasha ka khasaariyeen kooxda kubadda cagta ee chelsea haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa daydayeysay ciddii ay ku bedeli lahayd neymar barcelona ayaa waxaa la leeyahay haatan waxay boqol iyo labaatan milyan oo ganiga ingiriiska u gaartay ciyaaryahan coutinho oo dhalashada ay wadaagaan ciyaaryahan neymar ay u wada dhasheen waddanka brazil liverpool ayaa iyadu ilaa ay haatan ka gows adeegaysaa inay ciyaaryahan coutinho iibiso walow warar soo baxayna ay sheegayaan in boqol iyo labaatan milyan oo ganiga ingiriiska ah aanay liverpool diidaynin haddii arrintaasi ay ku adkaysato kooxda kubadda cagta ee barcelona sidoo kale wararku waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee barcelona ay heshiis la gashay brushia dortman kaasi ay kula soo wareegayso dambele wiilka u dhashay waddanka faransiiska ee labaatan jirka walow wararku ay intaa ku darayaan in kooxda barcelona iyo cusmaan dembele aanay wax wada hadal ah gelin oo heshiis labadoodu aanay gaarin walow heshiisku sida la leeyahay uu ka soo dhammaaday labada kooxood ee barcelona iyo brushia georgeman jariirada mirer ee ka soo baxda waddanka ingiriiskana waxay qorteen ciyaaryahanka u dhashay waddanka jida ee sideed iyo labaatan jirka ah una ciyaara kooxda kubadda cagta arsenal ee alexis sanchez ay kooxdiisu ka diiday inuu ka tago xilli ciyaareedkan isla markaasina haatan uu ku qancay in uu dhammaysto heshiiska uu kula jira arsenal oo ku eg xilli ciyaareedka haatan bilaabanaya marka uu soo gabagaboobo dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo maxamuud mascad ayaa weliba xubintii ciyaaraha dhegaystayaal haddaan intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda subaxnimo ayaynu ku siisiqaynaa haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa ah waa heestii masciideed iyo weliba cododkooga waxaa seer talantaaliya inoogu soo timin doona cabdinaasir macalin saciid iyo weliba aamine cabdilaahi xirsi
muuqdheer cadceedu marka soo baxaysiyo waxa tahay man iyo duu marku bislaadiyo muuqdheer cadceedu marka soo baxaysiyo muuqdheer cadceedu marka soo baxaysiyo waxa tahay man iyo duu mariku bislaadiyo mira canab mayga cirkiyo mooda galbeemi bugaayege mira canab mayayga cirkiyo mooda galbeemi lugaayege masciidid maarin dhalaalxiga waxa tahay masciidid maarin dhalaalxiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska waxa tahay masciidid maarin dhalaalxiga waxa tahay masciidid maarin dhalaalxiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska
raggu magaca guudiye magta wuu ka siman yahay dadka macaan ee cabdinaasir macalin saciid ee banaxariista jannaha ka waraabe aamine cabdulaahi aanu intaasi ku dhaafno waxayna gabagabo u ahayd idaacaddeenna aruurnimo waa shir wacay falastiin oo idin leh ilaa iyo intaan ka oodayay barka duhurnimo hawada ku kulmi doona nabadgelyo